bsmi illaahi الرxmn الرaxيm alxamdu llaahi rab اlcaalamiin alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbihi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii cumdaة اlaxkaam lilxaafid cabdاlghniy bn cabdilwaxid almaqdisiy raximah اllahu tacaala kitaabu slة ayaan ku dhex jirnay wacan sumayin mowla abi bakr bn cabdالرaxman bn اlxariث bn hishaam can abi صaalixin الsamaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana fuqaraءa almuslimiina atow rasuula allahi sala allahu alayh waalihi wasalama ilaa aakhirih wa can sumayin waxaa laga wariyey mowla abi bakr bni cabdiraxmaan bni alxaaris ibni hishaam ahaa can abi saalixin isamaan wuxuu ka wariyey abu abuu saalix asamaan zayaatna waa la yidhaahdaa magaciisa dakwaana la yidhaahdaa can abi hurayrata radia allahu canhu ana fuqaraaa almuslimiina muslimiinta fuqaradoodii atow rasuula allahi rasuulka u yimaadeen sala allahu calayh waalihi wasalama faqaaluu waxay dhaheen yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow qad dahaba ahlu duhuuri maalka maalkii faraha badnaa kuwii u saaxiibka ahaa way la tageen bidarajaati bay la tageen darajooyinkii alculaa sarreeyey wanaciimi bay la tageen nicmooyinkii almuqiimi negida ahaa qaala waxa uu yidhi wamaa daaka oo kaasi waa maxay sidee bay taasi wamaa daaka kaas waa maxay qaaluu waxay dhaheen yusalluuna way tukanayaan kamaa nusallii saan u tukanayno oo kale wayasuumuuna way soomayaan kamaa nasuumu sida aan u soomayno oo kale wayatasaddaquuna way la baxayaan way sadaqaysanayaan walaa natasadaqu annagana waxma sadaqaysano wayuctiquuna way xoreynayaan walaa nuctiqu annaga waxma xoreynayno faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waalihi wasalam rasuulku waxa uu yidhi afalaa ucallimukum miyaanan idin baraynin shay-an wax tudrikuuna bihi aada ku gaaraysaan man sabaqakum dadkii idinka hormaray wa tasbiquuna aada uga hormaraysaan man bacdakum dadka idinka dambeeyo walaa yakuunu axadun axadna aanu ahaanaynin afdala minkum mid idinka idinka fadli badan ilaa man ruux mooyaane sanaca sameeyey midlamaa sanactum waxaad samayseen oo kale qaaluu waxay yidhaahdeen balaa inaadanna barin iska daayena bar yaa rasuulallah rasuulka ilaahayo qaala waxauu yidhi tusabbixuuna waad tasbiixsanaysaan wa tukabiruuna waad allahu akbarsanaysaan wataxmaduuna alxamdu lilah ayaad dhahaysaan dubura kulli salaatin salaad kastaa gadaasheeda halaathan wa halaathiina mara soddon iyo saddex jeer qaala abuu saalix abuu saalix waxa uu yidhi farajaca fuqaraau lmuhaajiriina muhaajiriintii fuqaradoodii way soo laabteen faqaaluu waxay dhaheen samica ikhwaanunaa walaalaheen way maqleen ahlul amwaali maalka u saaxiibka ah bimaa facalnaa waxa aan samaynay fafacaluu way sameeyeen milahu isagoo kaley sameeyeen faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam dalika kaagaasi fadlullaahi alla fadligiisa weeyaan yutiihi alla wou siinayaa man yashaau ciduu doonayo qaala sumayun sumay waxa uu yidhi faxadadtu waxaan u sheegay bacda ahli ehelkayga qaarkood baan u sheegay hada alxadiida xadiidkan faqaala waxa uu yidhi bacdigaasi wahimta waad wahmisay inamaa qaala waxa uu yidhi tusabixu llaha halaathan wa halaahiin soddon iyo saddex jeer baad subxaana laysanaysaa wataxmadu llaha halaathan wa halaahiin alxamdu lilah baad soddon iyo saddex jeer dhehaysaa watukabiru llaha halaathan wa halaahiin farajactu ilaa abi saalix baan u laabtay faqultu lahu dalika sidaadaas baan ku iray ayaan ku idhi faqaala waxa uu yidhi qul waxaad tidhaahdaa allahu akbar wasubxaana allah alxamdu lilah wallahu akbar wasubxaana allah alxamdu lilah xataa tabluqa ilaa aa ka gaartid min jamiicihina dhammaantood halaathan wa halaathiina aa ka gaartid soddon iyo saddex waxaan ku jirnay adkaarta salaadaha ka dambeeyo adkaarta salaadaha faradka ka dambeysa ayaanu ku jirnay xadiidkan marka abuu hureyra wuxuu leeyahy ana fuqaraaa almuslimiina atow rasuula allahi sal ly slam fuqaradii muslimiintaa nebiga u yimaadeen sal ly slam faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah qad dahaba ahlu duhuuri maalka faraha badan kuwii u saaxiibka ahaa waxay la tageen bidarajaati alculaa waalnaciimi almuqiim adduhuur waa almaalu lkathiir maalka faraha badan yacnii darajooyin sarsare iyo nicmooyinka negida ah bay qaateen oy la tageen markaasuu nebigu weydiiyo maxay sidaa ku dhacday buu yidhi waa maxay buu yidhi kaasi markaasay dhaheen yusalluuna kamaa nusallii wayasuumuuna kamaa nasuumu wayatasaddaquuna walaa natasadaqu wayuctiquuna walaa nuctiq cibaadaadkii badaniga ahaa ee jirka laga sameynayeyna way nala qabanayaan cibaadaadka maaliga ahna waana dheer yihiin waay oo kuwa maaligabay ayagu alla ka caabudaan maalkooday alla ka caabudaan annagu maal aan alla ka caabudna ma haysano xadiidkan marka waxaa soo daliishaday culammadu ka hadleen qaniga shaakirka ah iyo faqiirka saabirka ayaa fadli badan ninka yacnii xoolaha haysta ee shaakirka oo xoolaha ku cibaadaysto iyo ninka faqiirka ahee saabirka oo faqriga ku sabra yaa fadli badan xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa dadka akhniyada ah inay fadli badan yihiin ee wax la baxo waa hadday cibaadadii maaliga iyo tii badaniga ay isku darsadaan wax laga hadlaya soo ma garanin waxaa kaloo xadiidku uu daliil u yahay dadka asxaabtu inay ku tartami jireen aakhiradooda waxa u hormarinayo lidalika allana waa sidaasuu farayo wafii dalika falyatanafasi lmutanaafisuun ayuu yidhi limili hada falyacmal alcaamiluun saabiquu ilaa makfirati min rabbikum wajanati carduha kacardi الsamaaءi walardi ucidat liladiina aamanuu biاllahi warasulih wsaaricuu ilى makfirati min rabbikum wajanati carduha الsamaawaati walardu ucidat lilmuttaqiin aaday u fara badan yihiin marka nacam wsaabiquuna asaabiquun waa marka daacada ilaahay ku hormaray ee dadka kaga tegay marka taa in lagu tartamo oo adduunyada aan markaa la milicsanin ayb adduunyada ama adduunyada in marka iyadoo qofka kaa sarreeya aada milicsataa ma fiicna xadiidkii waatuu ahaa muslim uu werinayo unduruu ilaa man huwa asfala minkum dadka idinka hooseeya fiiriya walaa tanduruu ilaa man huwa fawqakum qofka idinka sarreeya ha fiirinina waa adduunyada inaad qofka kaa hooseeya fiiriso fadalika ajdaru anlaa tasdaruu nicmat allah o kamaa qaala sal l slam nicmada alla inaydnan xaqirin waxaa keenayo taasaa keenayso ayb marka saxaabada saasay aada ugu dadaali jireen aakhirada qofka marka in walidaalika baabulqurubaat marka la joogo laysuma dooro ma laysku dooro safka horeo kale masaajidka haddaad hesho inaad qof uga baxdo soo gal dhahdo ma fiicna maxaa yaele adba waa u baahan tahay waa baabulqurubaat weeyaan taasoo kale wixii adduunya ah laakiin wayu'hiruuna calaa anfusihim taasaa wanaagsan ayb marka wuxuu yidhi walaa acmaashan ayaa sideedaba acmaashas acmaashu labay u kala baxdaa acmaal laazima iyo acmaal mutacadiya acmaal qofkay ku koobantaho waa qaasira acmaalna nafcigeedu qofki iyo heyrkiiba u tallaabaa badanaa marka waxaa weeyaan sida qaalibka acmaasha mutacadiga ayaa fiican nacam hadda dadkan marka waxaa weeyaan acmaashii qaasirada ahayd nin walbaa waa qabanaya laakiin dadkii xoolaha aan haysanin mid mutacadiya ma samay karaan mutacadiga maaliga ama samayn karaan laakiin iyada laftirkeeda nabiga sal alla ly slam waxyaaba badan buu tilmaamay oo lagu gaari karo waxaan oo kale ay kamid tahay macruuf la faro munkar la reebo oo kale qof loo kaalmeeyo oo kale daabadiisa la saaro oo kale iyo waxyaaba badan buu tilmaamay rasuulka sala allahu alayh ali wasalam faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam waxa uu yidhi afalaa ucallimukum shay-an miyaanan idin baraynin tudrikuuna bihi aada ku gaaraysaan man sabaqakum watasbiquuna man bacdakum aada kaga hormaraysaan walaa yakuunu axadun axadna aanu ahaanaynin afdala minkum mid idinka idinka fadli badan ilaa man ruux mooyaane sanaca sameeyey midla maa sanactum qaaluu balaa bay dhahan yaa rasuula allah qaala tusabixuuna watukabiruuna wataxmaduuna dubura kuli salaatin halaaan waalaaiina mara waxaa laga qaadanayaa marka soddon iyo saddex subxaana allahi soddon iyo saddex allah alxamdu lilah soddon iyo saddex allahu akbar iyo laa laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu in fadligeeda uu aada iyo aada u weyn yahay oo ay markaa dikrigaanu inuu sunno yahay salaadaha faradka ah ka gadaale riwaaya waxay leedahay boqol waxaad uga dhigaysaan laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir dikrigan marka maadaama nebigu uu tiro ku koobay waa in tirada la ilaaliyo marka haddaad tirada ka badiso ama ka yarayso tirooyin kala duwan waa soo arooray wax laakiin aan soo aroorin haddaad la timaado ajrigan ma gaaraysid mana helaysid ayb see loo akrinaa marka inta dambe xadiidku taasuu ku muujinaya ma waxaa la dhahayaa subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar kow subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar labo ilaa soddon iyo saddexa ka gaartid waa yeeli kartaa sidaas haddaad soddon iyo saddex subxaana allah iyo soddon iyo saddex alxamdu lilah iyo soddon iyo saddex allahu akbarna waa yeeli kartaa tan dambena riwaayana waa ku timid xaafid ibnu xajar fatxulbaariga sida uu ku sheegayo ma ahan yacni abuu saalix inuu diidan yahay midaas ma ahan tanna waa la samayn karaa waana la jamcin karaa waa la kala qaadqaadi karaa waana la jamcin karaa soddon iyo saddex bay mar walbana isku tahay ayb qaala abuu saalix farajaca fuqaraau lmuhaajiriina way laabteen waa soo laabteen faqaaluu waxay dhaheen samica ikhwaanunaa ahlu lamwaali maalka kuwii u saaxiibka ay walaalaheen waxay maqleen bimaa facalnaa waxaan samaynay fafacaluu milahu isagoo kaley sameeyeen faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam dalika fadlu llahi yu'tiihi man yashaa meeshan marka tafsiirka yani macnaha saxda ee ku jira waxaa weeyaan haddaba hadday sidaa tahay ilaahay baa maalka siiyey iyaga waa fadli alle ciddou doonu siiyaa ilaahay baa iyaga siiyey inay ku hormaraanna ugu talagalay bacdi alculamaa baa iyagu waxay dhahayaan ta'wiil baciid abay keenayaan waxay leeyihiin dalika fadlullahi yutiihi man yashaa waxaa laga wadaa idinka tasbiixdan sida aada ula imaanaysaan tiinaa ka fadli badanoo ka fiican yacni tay ayagu samaynayaan oo ilaahay subxaana wa tacaala fadligiisa weyaan ciddou doonou siinayaayo tan idinka ayay yani ayaa ayaa wax badan ku helaayo iyagu wax badan ku helayaan saasoo kaley ka dhigayaan macnahaas laakiin waa macno aada baciid u ah weeyaan waa ta'wiil aada baciid u ah oo aada iyo aada u fog qaala sumayun facadadtu bacda ahlii baan u sheegay hada alxadiida faqaala waxa uu yihi wahimta inamaa qaala tusabixu llaha halaaan waalaaiina wataxmadu llaha halaaan waalaaiina watukabiru llaha halaaan waalaaiin farajactu ilaa abi saalix baan u laabtay marka cilmigi inta ay ka maraayaan baad fahmaysaa nacam faqultu lahu dalika sidaadaa baan ku ihi faqaala waxau yihi qul allahu akbar subxaana allah alxamdu lilah allahu akbar subxaana allah alxamdu lilah sidaa dhe xataa tabluqa min jamiicihina halaaan waalaaiin sidaanna waa loo jamcin karaa halhalna waa loo sheegi karaa wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh walihi wasalama sallaa fii khamiisatin laha aclaam fanadara ilaa aclaamiha nadratan falama insarafa qaal idhabuu bikhamiisatii hadihi ilaa abi jahmin waatuunii biambijaniyati abi jahm fainaha alhatnii aanifan salaatii wacan caaishata radia allahu canha waxaa laga wariyey ana nabiya sala allahu alayh wali wasalam nabigu sallaa inuu tukaday fii khamiisatin buu ku tukaday go' buu ku tukaday lahaa aclaamun calaamado iyo diillimo leh fa nadara ilaa aclaamihaa calaamadaheedii iyo diillimadeediibuu eegay nadratan hal mar eegis faclatan waa masdaru marawa falama insarafa markuu gadoomay qaala waxa uu yidhi idhabuu bikhamiisatii go-aygan la taga haadihi tan ah ilaa abi jahmin abi jahm ula taga oo u geeya waatunii iga keena biambijaaniyati abi jahmin abi jahm ambijaaniyadiisa ii keena ambijaaniyada marka waa mare adagoo aan calaamada lahayn waay nacam fa inahaa iyadu alhatnii way iga mashquulisay aanifan goor dhoweyd can salaatii salaadeyday iga mashquulisay xadiidka marka waxaa laga qaadanayaa khushuuca in lagu dadaalo salaada oo la ilaaliyo salaada khushuuceeda oo aan lagu mashquulin maryaha iyo dhulka waxa ku yaalo iyo derbiga waxa ku yaalo midna aan lagu mashquulin waxaa kaloo laga qaadanayaa hal mar qofku yacnii wax yar milicsi milicsi yar inaanay waxba ka dhibeynin sida haddaba nebigu waa yar milicsaday go-a calaamadihiisao milicsaday markaa salaada una nebiga inuu u dadaali jirayna waad garana oo laga qaadanaya xadiidka nacam nabiga sala allahu alayh wali wasalam inuu salaada u dadaali jiray dabeecad wanaagiisana waa laga garanayaayo ninkan abujahm ayaa marada usoo hadiyeeyey marka maradii hadday dhib keentay ee uu celiyey nabiga sal ly salam wuxuu diidayaa marka maro kale iiga soo qaadou leeyahay oo khaadirkiisa iyo qalbigiisa ayuu kabayaa nacam maxaa yeeley haddii uu yidhaha maradaada aad iisoo hadiyeysa hoo cesho xoogaa waxbuu qalbigiisa ka dareemayaa taas si aysan u dhicin buu nabigu saan u yeelay sala allahu aleyh waalihi wasalam waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa masaajidka inaan laga yeelin wax uu ku fidnoobo qofka tukanayo waxyaabaha uu ku fidnoobayo marka maxaa ka mid a dhismaha masaajidka inaan quruxda laga badinin xadiidkii ibnu cabaasna waa tu ah wallahi latusakhrifunnaha kamaa zakhrafat alyahuudu waannasaara waxa uu yidhi ibnu cabaas waad qurxin doontaan ad qurxin doontaan masaajida say yahuud iyo nasaaro u qurxiyeen marka masaajidka in cibaado lagu qurxiyaa wanaagsan maahane in dhismihiisa inta aada loo xarxardho taa iyadoo waa laga fiican yahay dadka qaar baaba ku shaqaysta oo zakhrafatuulmasaajid ay u yaqaanaanba yacni dad baaba ku takhasusaba ma fiicna qofkay mashquulinaysaa masaajidka in lagu qoro mimbarkiisa iyo yacni meesha imaamka uu ku tukanayo korkeeda wax lagu qoro iyo aayado iyana waa laga fiican yahay oo ma aha sababta oo qofka iyo waxa uu ku mashquulayayo o akhrisanaya gogasha masaajidka lagu goglayona gogal aada u xarxardhan waa inaysan noqonin oo qofka uu ku fidnoobo waxaas oo dhan marka waa in la ilaaliyaa xadiidku waxyaabahaas oo dhan buu tilmaamayaa wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh waalih wasalama sallaa fii khamiisatin go ayuu ku tukaday lahaa aclaamun calaamada leh oo diillimo leh yacni fa nadara ilaa aclaamiha diillimaheedii ayuu eegay nadratan hal mar eegis faclatan weeyaan waa masdaru mara qaala waxa uu yidhi idhabuu bikhamiisatii go-aygan la taga haadihi tanaa ilaa abi jahmin ula taga waatuunii iila kaalaya biambijaaniyati abi jahmin abi jahm maradiisii adkayd ee aan calaamadaha lahayn fa inahaa iyadoo alhatnii aanifan goor dhoweyd bay imashquulisay can salaatii bay iga mashquulisay baabu ljamci bayna asalaatayni fi safar labada salaad oo la jamciyo safarka dhexdiisa axkaamtaas caddaynteediibuu baab yahay marka safarka lagu jiro labada salaadood oo la jamciyo jamaca salaadaha la jamciyaana waxaa weeyaan ee safarka loo jamciyaahi laba ayuu u qeybsamaayo jamcu taqdiim iyo jamcu ta'khiir ba u qeybsamaa salaadaha la jamcin karaana waa duhurka iyo casirka maqribka iyo cishaha cisho iyo subaxna lama jamcin karo subax iyo duhurna lama jamcin karo subax waxba laguma jamcin karo isaga casarkana waxaa weeyaan duhurunbaa lagu jamcin karaayo maqrib laguma jamcin karo oo casir iyo maqribna la iskuma jamcin karo waa la jamcinayaa marka la leeyahayna waxaa weeyaan mid kasta salaad walbaa goonideeda loo tukanayaa laakiin waqtigii unbaa lagu jamcinayaa nabiga sala allahu caleyh waali wasalam haddii uu safrayo raranayo zawaalka kadib duhurka kadib waxaa weeyaan waa wuxuu sameyn jiray marka waxaan ujeedaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam jamaca taqdiimka iyo ta'khiirkuba waa sameeyey taqdiimkana carafo ayuu ku sameeyey ta'khiirkana musdelifuu ku sameeyey socdaalladiisii safarkaana waa sameey jiray nabiga sala allahu caleyh ali wasalam nacam ayb marka jamcu marka safar keliya miyaa salaad loo jamciya roob waa loo jamcin karaa madarka dartiina waa loo jamciyaa oo roobka marka waxaa weeyaan salaadii masalan maqrib oo kalea la tukaday roob xoogan baa socdo lona malaynayo roobku inuunan istaagaynin la malaynayo roob unbaa socdo adiga xoogan oo dadkii aan ay dadkii mashaqo ku ah inay intay masaajidkii ka baxaan haddana cisho usoo laabtaan kaasoo kale marka waxaa la sameynayaa marka waa la jamcin karaa salaadaas oo markii maqribka la tukadaa cishahana la tukanayaa walow qofku xadar ha ahaadoo gurigiisaba yacnii magaaladiisiiba ha jooga qasriga iyo jamicuna labay kale yihiin markaa salaada la jamcinayo lama qasrinayo cishaha afartiisaa la tukanayaa sidaa marka ogowa qasrigu safarka unbaa iskale isagu haddii marka roobna loo jamcin karo khawf iyo cabsina waa loo jamcin karaa salaada iyada laftirkeeda roob la-aan iyo cabsi la-aan iyo safar la-aan salaada ma la jamcin karaa hal mar ayay nebiga ka dhacday xadiid ibnu cabaas oo werinayo oo nabiga sala allahu caleyh waali wasalam madiine ayuu wuxuu ku tukaday sabcan wa thamaaniyan sabcan marka waxaa weeyaan waa waa thamaaniyan waxaa weeyaan duhurkii casirkii afar iyo afar waa thamaniya sabcanna waxaa weeyaan waa maqribkii cishihii markaa nabigu waa jamciyey sala allahu alayh wali wasalam min gayri matarin walaa khawfin walaa safar safar la-aan roob la-aan cabsi la-aan ibnu cabaas markii la weydiiyey muxuu arrintaa kala jeeday waxa uu yihi araada an laa yuxrija ummatahu wuxuu doonay nebigu inaanu ummaddiisa dhibin in xarajka iyo dhibka uu ka dulqaado marka qofku waa dhici kartaa isagoo musaafir aan ahayn roobna aan da-aynin mushkilo markaa haysato darteed lidaruura inuu mar un u jamciyo yacni taasna maxamed ibnu siiriin sida uu yidhi waa inaynan daydan aynan noqonin oo caado aysan noqonine waxaa weya salaada haddii lahaddii la jamcina waa inay cumriga qofka mar iyo mar mar ay soo marto un ay danta ka fursan weyso meelahaas marka banaanadaas baa waxaa la arkayaa waxaa weeyaan qofkii waxaa laga yaabaa baabuur inuu wado waqtigu waa isku ciriiri salaaddii mararka qaar waxaa dhici karto meeluu ku tukada inaanu haleelinba oo waddadii cariiri tahay wadda dhexbartankeedana oo ku jiro maqribkiina uu dhaafayo ee uu ogyahay sidee buu yeelayaa markaasoo kale inuu jamciyo waa leeyahay xadiidka ibnu cabaas isagoo adeegsanayo ruqsada sharciga in la adeegsada waa wanaagsan tahay nacam meel kaleu salaad ku tukada baabuurkiina ma istaajin karo meelna ma dhigi karo mararka qaar waxaa dhici karta qof inuu dad xaalad adag inuu ku jiro oo uu dad yani calooshiis inay u kala dhakhtarkii waxaa laga yaabaa inay u kala qalan tahay nacam oo aanu salaadii hadduu qofkan badbaadadiisuna salaada waqtigeeda laga yaaba inay yani maqribka aanu haleeli karin mararkaas oo kale xaalaadkaas naadirka oo la ogolaya salaadaha in la jamciyo laakiin in daydan iyo shaqo laga dhigtaa maya meelahaas gaaladaas dhulkaas gaaladaa waxaa jira yacni waxaa weeyaan mararka qaar ayaa marka habeenkiiba aada iyo aada u yar saacadihii maalintiibaa badan markaas waxay samaynayaan ugu yaraan afar bilood shan bilood bay waxay jamcinayaan maqrib iyo cisho maxaa dhacay haddii la yidhaha shaqada subaxi waa laga daahayaa laleeyahay nacam taasoo kale waxaasoo kale ruqsad ma aha nacam waxaasoo kale ruqsad ma ahan waana in alla looga cabsado subxaanahu watacaala ayib marka wuxuu leeyahay jamcintu marka waa kuwaasa can cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaal kana rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulku waxa uu ahaa yajmacu inuu jamcinayo fi safari safarka dhexdiisa bayna salaati duhri waalcasri duhurka iyo casirka goorma idaa kaana hadduu ahaanayo calaa dahri sayrin socod korkiisa hadduu ahaanayo socod markuu ku guda jiro wayajmacu bayna almaqribi waalcishaai maqrib iyo cishana waa jamcinayey xadiidkan lafdigaani muslim ma werinin bukhaari baa la gooni noqday marka riwaayadu waxaa weeyaan waxaad moodaa marka inay waafaqaynin shardigii naam ayib marka meeshaan qaala kana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam yajmacu fi safari bayna salaati duhri waalcasri ida kana calaa dahri sayrin ida kana calaa dahri sayrin socod markuu ku guda jiraa taas marka ma shardi miya jamaca shardi miyay u tahay culamada qaarkood baa waxay dhahaan jamcintu lama jamcinaayo ilaa inuu socod ku jira ma ahani ibnulqayim zaadulmacaadka saasuu yidhaahdaa shaykhulislaam ibnu taymiyana macno noocaas oo kale u qabaa sida laakiin raajixa waxaa weeyaan socod in lagu jiraa shardi ma aha musaafirku isagoo degan buu jamcin karaa salaada hadduu doono bidaliili waxaa ku tusaya marka taana nebiga sala allahu calayh waali wasalam markii uu aaday tabuuk markii uu tabuuk aaday ayaa meel tabuug buu deganaay ilaa dhowr maalmood markaasu wuxuu sameynayay marka xadiidku wuxuu leeyahy marka kharaja uma salla duhra waalcasra duhri casri buu tukaday uma dakhala waa galay fa kharaja waa soo baxay fasalla uhra fasalla almaqriba waalcishaaa uma dakhala marka dakhala iyo kharaja qof socod ku jira kama suurtoodo qof degan unbay ka suurtoodaa oo teendhadii teendhadiisii degan xadiidkaas baa marka nas ku ah oo daliil u ah nacam kaa marka wuxuu tusayaa marka waa laga xoog badan yahay waxa ibnulqayim marka uu ku tegay alimaam ibnulqayim raximah llah nacam taa marka iyadwa taasa nacam baabu qasri الsalaati fi الsafari salaada gaabinteeda safarka dhexdiisa lagu gaabiyaa caddayntiisiiba u baab yahay axkaamta caddaynteeda waa salaat lmusaafir can cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma qaala waxa uu yihi saxibtu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nabiga ayaan la saaxiibay oon raacay safar fa kaana nebigu wuxuu ahaa laa yaziidu inaanu ka ziyaadinaynin fi safari safarka calaa ragcatayni laba ragco salaada afareyda laba ragco kama ziyaadinaynin wa abaa bakrin abaabakar baan raacay wa cumara cumar baan raacay wa cuhmaana cuhmaan baan raacay kadalika sidaadaas oo kale yeelayeen iyaguna ay yafcaluuna kadalika safarka marka salaada in lagu gaabin karaa xadiidku wuxuu tilmaamayaa in nabiga sala allahu alayh waali wasalam ficilkiisu inuu ahaa inaan laga siyaadinin laba ragco salaadaha afareyda salaadu waa shan salaadood maqribku isaga waa saddex lama gaabin karo subaxana waa laba ragco lama gaabiyo duhur iyo casri iyo cishaa soo haray afar afar ragco weeyaan kuwaasaa la gaabiyaa marka sida loo gaabinayaana waxay tahay laba unbaa laga tukadaa nebiga ficilkiisu marka sidaabuu ahaa nebiga ma dhicin isagoo safar ah inuu salaad dhammaystiray walidaalika marka ficilkan culimmada qaarkood waxay u daliishadeen waajib inay tahay salaada in la qasriya marka safar lagu jiro laakiinse ficilka nebiga ma laga daliishan karaa wujuub ma laga daliishan karaa waxaa weeyaan haddaan ficilka khusuusiye aanu tusaynin qaraa-inna ay jirto qaraa-in ay jirto ay la socoto sida kan oo kale waa laga faa-iideysan karaa wujuub hal marka inaan laysku qaldin weeyaan wujuubka iyo shardiga in laysku qalda ma aha salaadii in la qasriyaa waa waajib haddii la yidhaahda macnaheedu ma ahan ma ansaxaysa haddii la dhammaystiro maxaa yeeley caaisha inay dhammaystirtaa sugnaatay cuhmaanna inuu dhammaystiray iyagoo safar ku jiro oo ay markaa waxbay ta'wiilsadeen maca daalika waxaa weeyaan yani salaadoodii waa ansaxday salaadii kama burin asxaabta waa ku daba tukadeen cuhmaan cabdullaahi bni mascuud radia allahu canhu waa kii uu yidhi halkan mina waxaan kula tukaday nebiga abuubakar cumar dabcan iyo cuhmaan qaybo ka mid ah xilliga uu talada hayay ma aanay laba ragco ma dhaafsiinaynin buu yihi salaada markaasaa waxaa la yidhi maxaa cuhmaan ugu daba tukatay waayahay cuhmaan salaaddii hadda waa dhammaystiray markaasuu yidhi alkhilaafu sharun khilaafku waa sharu yidhi nacam laakiin laba ragcoo la ii aqbalo ah iga khayr badnaalayedu yidhi afartan marka salaada inay ansaxayso asxaabada agtooda yaa laga qaadanayaa ilaa haddaanay ansaxaynin kumaba daba tukadeenba ma ogtahay ama salaadiibuu soo celin lahaa bacd alculamaa in la dhammaystiray in la qasriyayaa fadli badan itmaamka fadli badan bay dhahayaan laakiin saxiix ma ahan bal waxaa weeyaan qasrigu waaba waajib cinda bacdi alculamaa culamada agtooda nacam ficilka nebiguna taasu tusayaa shaaficiyadu waxay uga qiyaas qaataan ayaga soonka oo waxay leeyihiin soonku waa la soomi karaa qof kastoo musaafir ah taa laakiin waxaa diidaya soon iyo salaad waxyaaba badan bay ku kala duwayn la isagama qiyaas qaadanaya midda kale waxaa weeyaan de nebiga caleyhi salaatu wasalaam soonka isagaa faray oo amray oo sheegay inuu inuu ansaxayo lana yeeli karo laakiin salaadda ma sheegin salaadda hala dhamaystira ma dhihin rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam ayb safarka marka iyadana waxaa kaloo laga baxfiyaa safar noocee abaa salaada loo gaabiyaa alfaadda sharciga waxaad ogaanaysaa sharcigu hadduu alfaad ku hadlay alfaaddaasna luqadana aysan luqada aynan taxdiid ku lahayn xadidaad aysan ku lahayn sharciguna uunan xadidin lafdigaas xaggee loola laabtaa curfiga iyo caadada dadku ay garanayaan baa loo celiyaa ereygan asafaru safar waxaa la yidhaahdo sharcigu ma dhihin intaas iyo intaasaa safar la yidhaha wixii ka dambeeyana safar ma aha ma dhihin ko maadada labaad waxa ay tahay luqadana kuma xadaysna oo safar intaasaa la yidhaha ma ku xadaysna maxaa soo haray marka curfigii baa soo haray curfiga dadka in loo celiyo waa wixii markaad qofku uu u yaqaano dadku u yaqaanaan waa safar safar bay noqonayaan masaafadu intay doonto ha la ekaato soo ma garanin axaadiidta qaarkoodna waa tusaysaa wax yar inuu nabiga yani meelaha salaada uu ku kala gaagaabiyey waxyaabo kala duwan bay axaadiistu kaleta tilmaamaysaa laakiin sida ugu fiican in curfiga loo celiyo ninkii gurigiisa intuu subaxii ka baxo waa garanayaa inuu safar u socdo in kale saaxiibadiisa ehelkiisa waa garan karaa ninkaan inuu musaafir yahay in kale nacam laakiin nin gurigiisii qadadii looga samaynayo oo saaka inta baxay gurigiisii qada looga samaynayo safar aan hadda yacni inuu safar galaayana aan yacni curfigii dadka aanay u ogeyn inuu musaafir yahay oon la sagootinaynin waxaa dareemaya taasoo kalena safar lama dhihi karo masaafadu intay doontaan la ekaato ayib taa iyada marka waa taasa nacam waxaadna garanaya xajka marka la joogo dadka maka ka xajiyaa carafaad iyo musdalife iyo salaad baa ku gaabiyaan maca dalika siddeetan kilomitirna ma dhama ayb tan kale iyada waxaa weeyaan taas marka safarka xaggaas aan uga baxno waxaa kaloo iyadana halkan baxhi ku jiro safarku qofka haddii uu galo ee uu magaalo ku dego intee in la ego salaaddii gaabin karaayo musaafir sii ahaan karaa afar xaaladood baa meeshaas kasoo baxaysa marka xaalo waxay tahay inuu qofkani og yahay afar maalmood oo laga reebay maalinta uu galaayo iyo maalinta uu ka baxaayo marka laga reebo afar maalmood inuu joogayo saddex maalmood ka badan yacni afar maalmood inuu joogayo hadduu goosto maalinka uu magaaladaas galaba ninkaas safar waa ka baxay musaafir ma ahane waxaa weeye salaadu waa dhammaystiraya xaalad marka waa taas waxaana laga daliishanayaa nabiga sala allahu calayh waalihi wasalama reer maka dadkii maka kasoo hijiroodo muhaajiriinta ahaa waxa uu amray inaynan maka ku nagaan karin maadaama alla dartii ay uga tageen inaynan maka ku nagaa karin saddex maalmood wax ka badan taas marka waxaa laga qaatay wixii saddex maalmood ka badan negi in lagu xisaabayo saddex maalmoodna inaynan negi aysan ahayn oo safar ay tahay imaamu shaafici iyo imaam axmed saasay ka qaateen a'imat lxadiid qowlka labaad qaabka yani tan labaad nooca labaad waxaa weeyaan waqti u go-an ma jiro inta dantiisu ka dhammaanaysa unbaa meeshaas uu joogayaa waqti ay ku dhammaanaysana uma caddo uma oga sagaal iyo toban maalmood ayuu gaabinayaa salaada cabdullahi bn cabaas radi allahu canhuma ayaa waxaa laga hayaa meel haddaan sagaal iyo toban maalmood ku nagaano waa gaabinaynaa ka badan waa dhammaystiraynaa nebigu fatxu maka saasuu yeelay wixii ka badan annagu ma garanaynuu yidhi waxaa laga reebayaa marka dabcan axaadiidta qaar lix iyo toban kuwaa sheegay kuwaa toddobiyo toban sheego kuwaa waxay sheegaan yacni labaatan marka toddobiyo toban iyo sagaal iyo toban isdiidi maayaanoo maalinta gelidda ee bixiddaa laga reebay laga saaray intii umaka nebiga ku nagaa labaatanna ghaswatu tabuug ayuu labaatan maalmooduu maqnaayuu joogay laakiin socod ayaa intaa ku dhex jiray labaatan oo meel wada fadhiyey ma aanay ahayn so ma garanin haddii aadan marka garanaynin waqtiga aada meesha ka baxayso waxaa qofka laga rabaa sagaal iyo toban maalmood buu leeyahay xaalad labaad waa taas xaaladda saddexaad marka waxay noqonaysaa ayib nacam xaaladda saddexaad markaa waxay noqonaysaa iyadu qofku ma garanayo xaalad yacni alaabtiisaa u xirxiran waxba go-aan kuma gaarin waxba uma go-na alaabtiisay u xirxiran tahay gaadiid buu sugayaa maalan safarkii dhan waa u diyaarsan yahy waa xirxiran yahay isaga dhan intee in la egu salaada gaabin karaa marka mar walbaana marka inuu baxow rabaa laakiin waxaa ku dhacaayo cawaa'iq iyo waxba intay lasoo gudboonaadaan ama baabuur weyto ama yacni jid ou mar waddo ou marow la-yahay oo kale laakiin alaabta u xirxiran tahay ka in allaale intuu sidaa yahay waa musaafir waxaana lagu xambaarayaa ibnu cumar radia allahu canhuma azarbajaan isagoo azarbajaan ayuu lix bilood salaada ku gaabinaya baraf jidadka xiray darteed soo ma garanin saddexdaas xaaladood weyn marka xaaladaha musaafirka la dejiyaa naam xaalad walba xaaladda kale waa ka duwan tahay naam bacdi naas iyagu marka waxay u haystaan hal wax un keliya unbay isaga haystaan sidaa ma ahan laakiin saasay culimmada u kala saarsaaraan naam negida marka yacni musaafir magaalo ku negaaday marka laga hadlaayo masalada kale marka iyada in la bayaaniyo u baahan iyadana waxay tahay musaafirku haddii uu magaalo ayuu joogaa masaajidii magaalada ayuu tegayaa waa fiican tahayna inuu masaajida tago xaya cala asalaa xaya cala alfalax inuu ka jawaabo masaajidii marka uu tago muxuu tukanayaa marka wuxuu tukanayaa salaada waa dhammaystiraya markaas sunnaduna waa saas oo imaam salaada dhammaystiraayo haddii aad ku daba tukataa waa dhammaystiraysaa salaada nacam xadiis muslim ku suganna macnahaasoo kale tilmaamaya oo sunnadu waxa ay tahay sidaa qofku inuu yacni waxaa kala duwan marka musaafirku isagu hadduu imaam yahay musaafirka ood musaafi laba musaafiriin hadday isku dayanayaan salaadda waa gaabin karaan iyago hadday gaabinta leeyihiin qofkii muqiim a markaa ee iyaga ku daba tukanayo markay iyagu salaamo noqsadaan buu istaagaya waa dhamaystiraya isaga laakiin nin imaamka raatibka ah haddaa ku daba tukanaysid waa inaad salaadda dhamaystirtaa imaam salaadda dhammaystiraya haddaa ku daba tukanaysid waad dhammaystiraysaa dadka qaarkood baa waxay sameynayaan waxay soo gaarayaa maalan duhur ayuu laba ragco kusoo gaarayaa imaamkii oo laba ragco salaadii dadka tujiyey ragcadii ataxiyaadkii markuu kasoo kacay koowaad ayuu la qabsanaya kusoo aadaya hadhow markaasu imaamkiiba ula salaamo noqsanaya nacam musaafiran ahay buu kuleeyahay khalad waa taa nacam mar haddaad imaam ku dayato waa dhammaystiraysaa salaada sunnada saas waa axkaam badan baa marka safarka ku tacalluqdo waxaa kale culimmadu shardiyaan safarka salaada lagu gaabinaya ruqsada alla lagu qaadanaya waa inuu ahaada safar aan macsi ahayn waa safar mubaaxa ama safar daaca ah safarka macsida maxaa loo diidayaa ruqsada ilaahay looma qaadanayo xaaraam ma loo adeegsanayo iyagoo ka qaadanaya faman idura hayra baaqin walaa caadin falaa ima calayhi ama faman idura fii makhmasatin yani iyadoo taa waxyaabaha laga qaadanaya baktigii marka haddii sidaa loo ruqseeyey faman idura fii makhmasatin hayra mutajaanifin liimin yani marka dembi inaad u adeegsata ma aha marka ruqsadii inaad saa ku qaadata ma aha can cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma qaala saxibtu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam aan la saaxiibay fakaana nebigu wuxuu ahaa laa yaziidu inaanu ziyaadinaynin fi safari safarka uunan ka ziyaadinaynin calaa ragcatayni laba ragco wa abaa bakrin wa cumara baan la saaxiibay cuhmaana kadalika cuhmaan laakiin markii dambe mino mar salaada waa ku taam yeele isagoo musaafir ah sidaa marka u garo abuu bakar iyo cumar iyo cuhmaan marka muxuu u sheegayaa wuxuu u sheegayaa waxay tahay laba maado inuu muujiyo arrintan inaan la nasakhin wax naskhi layraa inaynay ku dhicin oo nebiga marka uu dhintay ka gadaale xataa khulafadiisa samey jirtay salaada gaabin jirtay midda labaad waxa ay tahay wax kale oo ka horjeedo oo ka raajixsanna inaynan jirin maxaa yale hadday jiri lahaayeen waa la sameyn lahaa nebiga gadaashiis baa la sameyn lahaa baabuljumcati jumcadii buu baab yahay jumcadii axkaamteeda safarku marka waxaan ka tagnay isaga aadaab buu leeyahay dabcan adkaar buu leeyahay qofka musaafirka inuu adkaartaas laazimo hadday saddex ku safraayaan inay imaam amiir ay samaystaan arrimahooda uu go-aan u gaaro marka waxeeyo meelaha markay degaan yacni meel markay degaan oo kale adciyadii inay la imaadaan meel markay degaan acuudu bikalimaat illahi taamaati min shari ma min shari maa khalaq oo kale inay akhristaan si ay uga nabad galaan sharta wahaakadaa iyo waxyaabahaasoo dhan baa marka safarku laga rabaa qofku inuu dardaarmo intaanu safarka gelin ka hor safarka u socdo haddaanu daaco ahayn inuu istikhaaro ka hormariyo waxyaabahaasoo dhan baa marka ku jiro baabuljumcati jumcadiibuu u baab yahay axkaamteedii can cabdillaahi bni cumara radia allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal man jaaa minkum ljumcata falyaqtasil man jaa-a qofkii imaanaya minkum xaal uu idinka idinka mid yahay aljumcata jumcada qofkii yimaadaa falyaqtasil ha qubaysto qofka jimcada imaanayaa ha qubaysto qubayskii jimcadii buu ka warramay marka qubayska jimcada marka hadda halkan amar buu ku yimid oo falyaqtasil ha qubaysto xadiid kale waxaa kasii sariixsan abuu saciidin alkhudri oo warinayo nebi oo sabcada ay warinayso yacni umahaatu sita iyo imaam axmedba ay warinayaan quslu yowmi ljumcati waajibun calaa kulli muxtalim qubayska maalinta jumcada waa waajib qof kastoo qangaaru waajib ku yahay marka maxaa laga qaadanaya marka amarkaas iyo yacni lafdigan iyo culammada qaarkoodna waxay yidhahdeen wujuub baa laga qaadanaya waa waajib marka waa waajib marka waa waajib marka la yiraahdo xadiidka labadan xadiid baa loo daliishanayaa iyo qiso abubakar iyo cumar cumar iyo cuhmaan dhex martay oo cuhmaan baa soo daahay cumar oo mimbarka saaran markaasuu soo galay markaasuu yidhi marka uu canaantay cumar radia allahu canhu saacaddan miyaad socotaa saas oo kale uu yidhi markaasuu wuxuu yidhi waa iloobay yidhi waana ka gaari waayey ilaa inaan soo weyse qaatay aan soo galay maahane markaasuu wuxuu yidhi walwuduu'a oo ma weyseqaad keliya haddana ku gaabsatay adoo og inuu nebiga na amray inaan qubaysano jimcada u qubaysano axaadiistaas bay daliishanayaan qaarna waxay leeyiin maya waa sunna oo waxaana ku tusaya xadiid samurata bni jundub oo nabiga sal ly slam uu yihi man tawada'a yowma aljumcati fabiha wanicmat qofkii yacni maalinta jumcaha soo weyse qaataa fabiruksati akhada ruksadiiba u qaatay wanicmati ruksatu waman iqtasala qofkii qubaystana falguslu afdal qubayskaa fadli badan xadiidkaas laakiin culamada qaarna waa haystaan sanadkiisa waa min riwaayati alxasan can samura qaarkoodna xadiidka way xasaninayaanoo waa maqbuul bay ka dhigayaanoo waaba wayba saxiix yeelayaan ibnu daqiiq ilciid laakiin wuxuu yidhi xadiidkan ma mucaaradi kara axaadiidtan saxiixeynka iyo keyrkood ku sugan marka baabu tarjiix baa marka kan lagu rajaxaya qubaysku inuu waajib yahay culamada qaarkoodna way dhexdhexaysteen oo waxay yidhaahdeen m sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah oo kale waxa uu yidhi hadduu raa'ixa iyo yacni dhidid iyo xoogaa shiir hadduu leeyahay oo kale qubaysku waajibuu ku noqonaya haddii kale waajib ma aha qaarna sidaabay u dhexdhexaystaan daahiriyadu ayagu waxayba qabaan qubaysku waxaa weeyaan haddii xataa uunan maalintaa iska leh qubaysku maalintaa leh bay leeyihiin walidaalika xataa marka jumcada laga baxo haddaad iska qubaysato casirkii oo kale laa ba-sa bay leeyihiin nacam oo amarkii waad la timid waa kasoo baxday guslu yowmi ljumcati yowmi ljumcay qabsadeen taas waa khalad iyada maxaa yeelay cillada ama yacni xukunkan loo jideeyey baaba waxay tahay yacni dadkii oo laga dareemay masjidkii oo xoogaa dadkiio dhidid iyo intay dhididaan xoogaa marka masjidkii raa'ixa iyo shiir iyo laga dareemay markaasuu nabiga sal lla ly slam wuxuu yidhi marka war midkiin ma ma waxuunan awoodin inuu qubaysto biyo isku soo rogo oo kamaa qaala ama sida nabigu yidhi xikmada marka waxaad garanaya marka ama cilladu cilladuba inay tahay xukunkan loo yeelay in yacni dadku ay iscarfiyaan oo aanay marka ur iyo dhidid iyo dadka aanay dareemin soo ma garanin haddii marka la yidhaha waa iska imaan kartaa jumcada markaa jumcada tukata kadib oon iska qubayso taas sax ma aha man jaa man ruuxii jaa-a imaanaya minkum xaal oo idinka idinka mid yahay aljumcata jumcada falyaqtasil ha qubaysto ayb falyaqtasil ha qubaysto wacan cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma qaal wacan cabdillahi bni cumar radia allahu canhu ana rasuula lah sal ly slama qaal wuxuu yihi man axadkii jaa-a imaanaayo yimid maan hadda yani qofka imaanaayo weya nacam kaasoo minkum idinka idinka mida aljumcata jumcada imaanaya falyaqtasil ha qubaysto ya wacan cabdillahi bni cumar kii horan ku celiyey wacan cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma qaala kana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxa uu ahaa yakhdubu inuu akrinaa ou khudbaynaya khudbatayni laba khudbadood alxaal huwa isaga oo qaa'imun taagan yafsilu waa kala soocaya baynahumaa dhexdooda biljuluusi bijuluusin fadhi buu ku kala soocayey waxaa laga qaadanayaa marka xadiidka isaguna khudbadu inay laba khudba tahay jumcada khudbada jumcadu inay laba tahay fadhina oo u dhexeeyo istaagna lagu khudbaynayo intaasoo sunno ayaa laga qaadanaya inaan fadhi lagu qudbaynaynin ee istaag lagu qudbaynayo tirada khudbaduna inay laba tahay khudbaduna weliba waa waxaa weeyaan waa waa waa waajib in la khudbeeyaa khudbada rasuulka sala allahu alayh ali wasalamna waxay ku saabsanayd qawaacidda islaamka waaweyn buu dadka kala hadli jiray mar kastaa yacni qawaacidda islaamka iyo yacni wacdi iyo ayay khudbadiisu nabiga ahayd sala allahu caleyh waalihi wasalama haddii khudbada dhexdeeda uu ku dareemo munkar iyo wax lamida uu arkana khudbada dhexdeeda ayuu ku radin jiray munkarkaas sidii ninka isagoo dadka tatalaabsanayo oo arkay ijlis faqad aadayta buu yidhi kii kale isaganu marka inta yimid salaada iska fariistayna qum yaa suleyk istaag suleygow ee wuxuu yihi farkac rakcatayni laba ragca tuko qawaacidda marka su-aale ayaa marka waxaa dhici jirta marka isagoo mimbarkii saaranoo khudbadii akrinaayo in dadka roobdoon inuu khudbada dhexdeeda ku dhex sameeyo intaaba waa dhici jireen alimaam ibnulqayimna jumcada iyo nebiga yani axkaamteeda aad iyo aad ugu dadaalay kitaabkiisa zaad ulmacaadka ama alhadyu nabowi marka khudbada qawaacid ulislaam inay ku saabsan tahay weeyaane maanta dhan inay iska tahay khudbo iska tororog oo hadal un yacni kaasaa meeshaas ka dhacday iyo ka waxaasaa meeshaas lagu sameeyey kan baa la yeelay iyo oo ummaddii ay noqoto golo loogu waramo un inay iska ahaato ma aha nacam wixii marka waaqicee markaa taagan sida diinku uu ka qabo iyo wacdiga munaasabku ah waa laga jeedinayaa laakiin inay khudbo aan aayad iyo xadiid midna lahayn oo maanta dhan in layska saaran yaha ma aha ta kale khudbada nebiga dhexdhexaaday ahayd kaanat salaatuhu qasdan waudbatu wa khudbatuhu qasdan salaadiisu dhexdhexaad khudbadiisu dhexdhexaad xadiidkii cimraan bnu camaar ibnu yaasirna waatuu ahaa ina tuula salaati rajuli wa qisara khudbatihi ma'inatun min fiqhihi qofka salaadiisa dheeraanteeda iyo khudbada gaabnaanteeda waa calaamad fiqhigiisa kutusayso qof diinka fahamsan inuu yahay ayb waxyaabaha buu marka khudabka uga hadli jiray nacam qawaacidda islaamka in looga hadlo in qiila waqaala iyo ebelaasaan yiri iyo midkan baa kan yiri iyo oo diin laga dhigaayana in khudabka loo loo loo isticmaala ma aha qawaacidda islaamka dadka in la baro weeyaan nacam calaa dariiqi alkitaabi wasunnana weliba lagu baro oo dadka yacni lagu wacdiyo wa huwa qaa'imun isaga oo taagan buu aqrinaya yafsilu baynahuma wuxuu ku kala soocayay labada khudba bijuluusin fadhi وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان قال لا قال قم فاركع ركعتين وفي رواية فصل ركعتين وعن جابر بن عبد الله علي رضي الله عنهما قال جاء رجل نبا يمد والحال النبي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يخطب الناس ddka uu khudbaynayo يوم الجuمcaةi maalinta جuمcada faqاala waxa uu yidhi صalayta ya fulan hebelw ma tukatay qaala laa buu yidhi maya qaala qum istaag farkac rakcatayni laba ragca tuko markaa wafii riwaayati fasali rakcatayni riwaayo kalena waxaa ku sugnayd laba ragca tuko ayb xadiidka marka waxaa weeyaan waxaa laga qaadanayaa qofka iyadoo khudbo la akrinaayo marka uu soo galo taxiyatulmasjidku inaanay ka dhacaynin ee uu la imaanayo laba ragcoo khafiifa ayuu tukanaya weliba riwaaya waxay leedahay fatajawaz fiihimaa gaabso soo gaabso laba ragcoo khafiifa si uu u dhagaysto wacdiga xanaabilada iyo shaaficiyaduna waay qabaan sidaas maalikiyada iyo xanafiyada ayagu waxay leeyihin maya khudbadau dhegaysanayaa maxaa yeelay waa mashquul laga mashquulayo khudbada ayay noqonaysaa xadiidkii waxay qabsanayeen marka idaa man qaala lisaaxibihi qofkii saaxibkiisa ku yidhahda ansit aamus faqad laqaa de kan laqwi maaha nebigiibaaba fasaxay seen laqwi loo dhahayaa marka xadiidkanna marka iyaga waxay kaga jawaabayaan ajiwibo ama jawaabo aada baarid u ah oo ay ka mid tahay ninkan in la arko ayuu nebiga ugu talagalay nin faqri ka muuqdo ahaa dadkii inuu iska dhex istaago dadku arkaan si wax loogu sadaqaysto ayaa ayuu u yeelay bay leeyihiin xanafiyadaa kama sii darano waxay dhahayaan waxaa dhici karto labadii ragcee salaada subax inay ka tagtay ninkaas saakay nebiga la ogeysiiyey ee uu marka yidhi labada labadii ragca tuko oo saa u yidhi waxa noocaas oo kale axaadiidta nabiga caleyhi isalaatu wasalaam iska cad in looga hortagaa ma aha nacam wax kalena ma waa tacasub madhabi ah qofka marka hore marka uu ra'yi u tacasubo waxaa weeyaan sunnadii markay ka daba timaado sunnadii unbu hadba meel ku kala qasnadow ku kala xareyna wuxuu rabaa marka ra'yigiisii si uu u jiro marka waxaasoo kalena waa in rabbi subxaanahu watacaala looga cabsado hadda waxaa weeyaan taqliidka ama tacasubku nadar oo hore waa lahaa nadarkaas horeo yacni mutadadkii yacni madaahibta iyo uu lahaa waana midka mar walba la radiyo waay taqliidka madmuumka ah yani ama tacasubka madmuumka ah waxaan ujeeda tacasubka sidiisu a madmuum tacasubkee tacasubka aan xaqa ahayn laakiin midka hadda cusub tacasubka cusub isaga laftirkiisa ee yacni la rabo sheekh culummada hadda nool ka mida ama culimmadii yacni dhadaweyd ka mida oo adiga kula weyn dabcanna weyn oo culummada dadka muslimiinta agtooda ka weyn ra'yi ou ka ou fulay ra'yi uu ku fulay ilaa wa ilaa in la qaato axaadiidta ka hor imaanaysana la awilo oo meel kale lagu xareeyo qasnado kale adiguna aada gashato de waxaa weeyaan kii kalea kii horaa laga yaabaaba inuu kaa roonay sababtoo ah aimo waaweyn oo imaamadooda laysku waafaqsan yahay ee weliba salafkii casri fiican noolaabaa waxaa laleeyahay war ha u tacasubin say ku dhici kartaa marka nin sheekh hadda jooga ama caalim hadda joogay in loo tacasubo inay banaanaato say ku dhacaysaa marka naam waxaasoo dhan marka waxaa weeya diin cusub baana sida kaasi uu diin cusub ugu maleeyo madhabkiisa wax khilaafsan oo sunnada ah markaad la timaado ayuu kanna u malaynayaa ra'yi khilaafsan shiikhii shiikhan uu aaminsan yahay markaad la timaado ee salafka weliba adoo aad ku waafaqayso ma fiirinayo salafka eh afka unbuu ka dhahayaa salafka madhabkoode markaasuu wuxuu dadkii markaa meel kale uu kala qaadayay wuxuu leeyahay culimmada culimmadaa la necab yahay ama wuxuu kuleeyahay culimmadii baa la nuqsaaminaya nacam de kuwaasna waxay ku andacoodaan intaas un waa nacam walidalika raximahu llah alimaam cabdiraxmaan bnu yaxya almucallimi cabdiraxmaan bnu yaxya almucallimi alyamani hadal cajiib le buu yihi kitaabkiisa tankiilka wuxuu yihi min awsaci awdiyati lbail alguluwu fi lafaadil naam baailka awdiyadiisa waadiyaalkiisa kan uga waasacnimada badan waa dadka afaadisha ee fadliga badan ee guluwi lagu sameeyo wa bal shirkigi oo dhanba kaasaa u asal ahaa ayb marka midka maanta iyo midka shalay labadaba ma rabno anaga naam ayb a'imadii hore iyo a'imada hadda joogto midaan ka maaranana ma laha diinkii baa laga baranaya waa fududaynayaan fahamkooda faham la weheshanayo noqonayo laakiin haddii ay yacni qawaaciddii sharciga iyagu ayna bareen hadday iyagu markaas wahmiyaan ama ay ku qaldamaan a'imo kaloo iftiimisayna ay jiraan kuwa iftiimiyaan ku raacaynaa xaqu marka sidaas weeyaan wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhu qaal jaa rajulun wanabiyu sala allahu alayh waali wasalam yakhtub nabigaa yimid marka xadiidkan wixii maalikiye ay ka dhaheen iyo jawaabahoodana fatxiga fatxulbaariga ayaa iyadoo aada u faahfaahsan laga helayaa jaa rajulu wnabiyu sala allahu alayh waali wasalam yakdubu nnaasa ywma aljumca faqaala waxau yihi sallayta yaa fulaan hebelow ma tukatay qaala laa buu yihi maya qaala qum istaag farkac rakcatayni laba ragca tuko wa fii riwaayatin fasalli rakcatayni laba ragca tuko wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh waali wasalama qaal idaa qulta lisaaxibika saaxibkaaga haddaa ku tiraahdid ansit aamus oo dheg raarici yowma aljumcati maalinta jumcada yani waa khudbada marka la wadee walimaamu waa kan tan baa tilmaamaysa walxaal alimaamu imaamkuna yakhduba oo khudbo akrinayo faqad laqowta laqwi baad la timid haddaad laqwi la timaadana ajrigaaga jumcada waxba ka nuqsaamayo wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal idaa qulta lisaaxibika saaxibkaaga haddaad tiraaka ku ag fadhiyo ansit aamus yowma aljumcati walimaamu yakhdub imaamkao khudbo akrinayo waxaa laga qaadanaya marka xaaladdu imaamku uunan khudbada akrinaynin qofka hadduu hadla laqwi ma samaynin xaaladda uu khudbada akrinayo weeyaan marka laqwiga uu imaanayo waxaana laga qaadanaya alamru bilmacruuf annahyu can ilmunkar xaaladdaas inaan la samey karin soo ma garanin waxaa kaloo laga qaadanaya de qur-aan akhris iyo tasbiix iyana inaanay jirayninba nacam oo imaamka un cibaadada markaa taagan imaamka in la dhegeysto khudbada in la dhegeysto weeyaan dadka iyaguna marka tusbaxa kalow kalow kalow ka siinayo iyaduna ma fiicna iyadoo awalba yacni baalkaas yacni sida xooga badan uu bidco yahay haddana yacni in lagaga mashquulo khudbadii dhegeysigeeda ma aha waxaa kaloo iyadana meesha ku jirto hadduu qof salaan la yimaado assalaamu calaykum waraxmat ullah buu yidhi waa waa hindhisay markaasuu alxamdu lilah yidhi seed yeelaysaa yacni horta midda salaanta waxaa weeyaan culamada qaarkood sida ibnulmundir uu tilmaamayo waxaa waxay sheegeen in looga radinayo ishaaro ishaaro in looga radinayo sida marka salaadda aad ku jirtaba haddii lagu salaamo aa ishaaro ku radinaysid nacam tan kalena tashmiit ulcaadis ma samaynaysid markaas waa ka aamusaysaa waxaa kaloo iyadana marka jirto haddaad ishaaro qofka waxba ugu sheegi kartaa ibn cumar radia allahu canhuma waxaa ka waxaa laga sheegay in ilmaha yaryarkao kale iyo markuu arko oo khudbada ku hadlaayo intuu dhagax saa ugu yar quruurax saa ugu tuuro inuu saa dhihi jira nacam taa iyada marka ma ahan iyadana hadal ma aha waxaa khudbada laqwiga u keenaayo waa hadalka ayb wacan sahl bni sacdin asaacidiyi qaal ina rijaalan rag tamaaraw fii minbari rasuuli llaahi sala allahu alayh ali wasalama ina rijaalan baa fiican anabuu ii qoraya aniga maxaa yeelay min bacdi alqowl hamzada waa la hoos dhigaa min bacdi alqowl hamzatu ina waa la hoos dhigaa hatay ahayd marka ow xukiyat bilqowli ow xallat maxal xaalinka zurtuhu wa inii duu amal wuxuu leeyahay marka ina rijaalan rag tamaarow fii mimbari rasuuli llahi sala allahu alayh waali wasalam mimbarka rasuulka ayay ayay ka doodeen tamaarow fii mimbari rasuulilah ay fii shani mimbari rasuulillah mimbarka rasuulka shanigiisa ayay ka doodeen muxuu ka samaysan yahay min ayi cuudin geedkee abaa huwa isaga oo ahaaday geedkee laga sameeyey faqaala sahl sahlu bnu sacad waxa uu yidhi min arfaai alghaaba aabada haabada meesha la yidhaha geedke dhuurkeeda weeyaan arfaa geedka asliga ee dhuurka la yidhaha ayaa kaas weeyaan nacam arfaa waa dhuurka dhuur ayay dhahaan nacam waxaa kaloo marka asligana waa waa isla isku macno wuxuu noqon karaa marka geedka shawriga la yidhaahdo meelahan koonfurta iyo uu ka baxaa geed dheer oo aad u dheer weeyaan alwaaxda iyo laga qoro lagana sameeyo weeyaan nacam shawrigaasuu marka u dhow dhow yahay faqaala sahlun sahl waxa uu yidhi min arfaai alghaabati haabada dhuurkeeda weeyaan waqad ra-aytu rasuul allahi rasuulkaan arkay sala allahu alayh ali wasalama qaama calayhi inuu ku istaagay isaga faqaama inuu istaagay caleyhi mimbarka korkiisa uu ku istaagay fakabara allahu akbar buu yihi wakabara annaasu dadkii way kibaarteen wara'ahu gadaashiisa wa huwa cala lmimbari isagoo mimbarka korkiisa ahaaday uma rafaca waa kor noqday fanazla alqahqaraa gadaal gadaal ayuu usoo degay xataa sajada ilaa uu ka sujuuday fii asli lmimbari mimbarka asalkiisa meesha dhulka uu ku hayo ilaa uu kaga sujuuday uma caada waa laabtay xataa faraqa min aakhiri salaatihi ilaa salaadiisa aakhirkeeda uu ka dhameeyey uma aqbala cala nnaasi dadku u kusoo jeestay faqaala waxau yihi ayuha nnaas dadow inamaa sanactu hada kan baan sameeyey lita'tamuu bi saa iigu dayataan walitaclamuu aa u ogaataan salaatii salaadeydana aada u barataan tan marka waxaa weeyaan mimbarka asal ahaantiisa yani jumcada in mimbar lagu akrinaayo oon dhulka lagu akrinaynin baa laga qaadanaya mimbarkaasi inuu saddex darajo ayuu ahaa mimbarka rasuulka sala allahu alayh ali wasalama sida sunnadana waa saas mimbaradan inta la xardhay quruxda laga badiyey maalka tirada badan lagu bixiyo waa idaacatlmaal oo haddana yacnii dhir badanoo dadka ay kor u fiirinayaan oo qofka qoortaba ay daalayso amaba goynaayo yani goynaayo salaada safka hore safka hore ummadda ka jaraayo ka kala jaraayo waa jiraan manaabir noocaas oo kalea sunna ma ahan sidaa marka wuxuu yidhi nabiga sal l marka mimbarka shaqooyinka uu qabta marka jumcada waa lagu tukadaa waana lagu qudwaa jumcada waa lagu qudbeeya waxaa kaloo qabtaa marka uu dadka in wax la bara la rabo mimbarka korkiisa laga bari karaa sababtoo a mimbarka marka la koro waa loo jeedaa qofka walidalika rasuulka sal lla ly slam marka mimbarka loo keenay sidan buu yeelay marka salaada ayuu ku tukaday korkiisa iyadoo isagoo dadka ku baraayo marka marka uu sujuudda kasoo kacayo o kale markuu rabo inuu sujuudo oo kale gadaal gadaal dibdibba usoo guranayo ficilkaas yarkaana dhibaata ma keenayso maadaama salaadda un wax ku saabsan hadda ay tahay waxaa kaloo laga qaadanayaa salaad in la tukan karo litacliim loo tukan karo dad in la baro loo tukan karo waxaa kaloo marka nabiga sala allahu alayh ali wasalam mimbarka inta aan loo keenin wuxuu ku qudbeyn jiray geed timira ayuu dogo yacni geed timira jirid jiridiisa ayuu marka ag istaagi jiray ku qudbayn jiray mimbarka markii loo keenay geedkii waa qayliyey sida hal yacni toban toban bilood ah oo kale ayuu u ololay oo u qayliyey markaasuu nebiga inta usoo dego salsalaaxay xasanulbasri wuxuu dhihi jiray war waxaan wuxuu dhihi jiray geedaan idinkaa uga owleysan inaad ku khushuucdaan wacdiga nacam iyadii baa saas ugu hiloobaysa wacdiga rasuulka sal ly slam idinkaa uga owleysan buu dhihi jiray marka waa kaa marka ayuha nnaas dadow inamaa sanactu hada kan baan sameeyey lita'tamuu bi saa igu dayataan walitaclamuu salaatii salaadeydana aad u ogaataan walitacalamuuna waa loo dabdiyaa ay walitatacallamuu waa markaa si aad u barataan salaatii salaadeyda wa fii lafdin fasallaa nabiga waa tukaday wahuwa isaga oo calayha mimbarka korkiisa saaran uma kabara calayha waa ku kibaartay waa ku takbiirsaday uma rakaca waa rukuucay wahuwa calayha isagoo korkiisa korkeeda mimbarka korkiisa uma nazala waa degay alqahqaraa dibdib ayuu u degay wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaal man iqtasala yowma aljumcati maalinta jumcada qofkii qubaysto uma raaxa caraabo fi saacati aluulaa saacadda koowaad fakaanamaa waxaa waa sidii isaga oo qaraba dhoweeyey oo sadaqaystay badanatan hal waman raaxa qofkii caraabo fi saacati athaaniyati saacadda labaad fakaanamaa waa sidii isaga oo qaraba dhoweeyey oo alle ugu dhowaaday baqaratan sac sadaqadiis waman raaxa qofkii caraabo fi saacati athaalitati saacadda saddexaad fakaanamaa waa sidii isaga oo qaraba dhoweeye kabshan aqrana wan geesle markaa waman raaxa qofkii caraabo fi saacati araabicati saacadda afaraad fakaanamaa qaraba waa si isagoo dhaweeyey dajaajatan digaagad waman raaxa fi saacati alkhaamisati saacadda shanaad qofkii caraabaana fakaanamaa waaba isaga oo qaraba baydatan ukun yacni sadaqaystay faidaa kharaja alimaamu imaamka haddii uu soo baxo xadarat ilmalaa'ikatu malaa'igtii way imaanaysaa yasmacuuna dikra iyagoo dikriga dhegaysanayo oo marka ninkaas waxba loo qori maayo isagoo ajrigaa lasoo tilmaamay waxaa laga qaadanayaa marka altabkiiru ila aljumca jumcadii in loo kallaho oo waqti fiican lasii aado qur-aan lasii akhristo salliga nebiga maalinta jumcada lagu dadaalo xadiidkii aws ibnu aws sida uu tilmaamayey in salaadaha lagu dadaalo oo fasallaa maa kutiba lahu intii loo qoray ninkii tukado xadiidkii dheeraa saasaa ku jirtay waxyaabaha dhan marka xadiidka waxaa weeyaan in jumcada loo kallaho ayuu asal ku yahay lagana qaadanayaa nacam loona qubaysta jumcadii markaa ayb wa can salamata bni lakwac waxaa laga wariyey salamata bn alakwac wa kaana min asxaabi shajara ayuu ahaaye ayb asxaabu shajara ayuu ahaa geedda asxaabteediibuu ahaaye radia allahu canhu shajaradana waa geeddii hoosteeda nebiga oo kula mubaayacooday sulxulxudaybiya markuu dhacay ayaa waxaa loo soo sheegay in cumaan waqtigaa sulxulxudaybiya in cuhmaan la dilay baa loo sheegay markaasuu nebiga asxaabtan la mubaayacooday wuxuuna kula mubaayacooday cala almowti inay geeri buu kula mubaayacooday oy dagaalamaan kun iyo afar boqoloo nin bay ahaayeen intii markaa mubaayacootayna ilaahay subxaanahu watacaala meeshaa ku mubaayacootay naar inaanay gelaynuu nabiga sheegay sala allahu alayh ali wasalam lan yalija annaara axadun baayaca taxta shajara ninkaa marka raggaasuu ka mid ahaa nin geesiyana waa ahaa salamata bnu lakwac radia allahu canhu waa ninkii marka jaasuus dadka ku dhex jiro oo uun war qaadaayo ayaa hal mar unbaa ninkii la waayey waa duse faraskiisiibuu ku cararay markaasuu nabiga sala allahu alayh waali wasalam uu dad u diray salamata bnu lakwac baa isku sii daayey lug ayuu kusoo qabtay nacam isagoo faras wato ayuu lug orad kusoo qabtay nacam markaasuu alaabtiisi iyo wixiisii dhan keenay yaa dilay baa la yidhi markaasaa la yidhi ibnu lakwac lahu salabuhu ajmac buu yihi nabiga sal ly slam hubka uu ku hubaysnaa iyo wixii uu watay ninkaas salama iskale buu yihi isagana nacam nin aada u karti badan bu aha radia allahu tacaala canhu wa kaana min asxaabi shajarati bu aha radia allahu canhu qaala waxau yihi kunaa maca rasuuli illahi sala allahu alayh wali wasalam nabigaan la jirnay aljumcata jumcada ayaanu la jiraynay uma nansarifu waa gadoomaynay walxaal laysa lilxiitaani derbiyada iyadoo aanay u sugnaanin dilun hoos nastadilu bihi aan harsanno iyadoo weli derbigu hoos aanay usoo bixin aan harsanno ayaanu nabiga sala allahu alayh wali wasalam aan jumcada kasoo bixi jirnay oon jumcada dhamay jirnay ayb kunaa waxaanu ahayn maca rasuulillahi sal ly slam nabiga maciisa aljumcata jumcada uma nansarifu waa soo gadoomaynay salaadan kasoo baxaynay jumcadii waa dhamaa tan la dhammeeyaan soo baxaynay walxaal laysa lilxiitaani iyadoo derbiyadu dilun hoos aanay u sugnaanin nastadilu bihi hooskaasoo aan harsanno wa fii lafdin kunaa nujamicu waan jumcaysan jirnay maca rasuulillahi sal ly slam idaa zaalat ishamsu qoraxda hadday cirka bartankiisa ka leexato uma narjicu waan laabanaynay fanatatabacu lfay-a hooska ayaan raacraacaynay markaa waxaa laga qaadanaya waqtu ljumca waqtu duhri weeyaan waqtiga jumcada waa waqtiga duhurka waana sida bukhaari uu jasmiyey xadiid laakiin cabdullahi bni siidaan ayaa jiro oo qabla zawaal sheegaya in la tukan jiray laakiin xadiidkaas dacfi waxbaa ku jiro nacam inkastoo culamada qaarna ay xasaninayaan imaam axmed baana ku tegey qabla zawaal in jumcada la tukan karo laakiin sida xooga badan waa bacda zawaal ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala kana nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa yaqra-u inuu akhrinayo fii salaati lfajri salaada subax yowma aljumcati maalinta jumcada aliflaamiim tanziil asajda iyo hal ataa cala linsaan labada ragca sidaabuu ku kala akhrin jiray wabillahi towfiiq wsala allah wslam cala nabiyina muxamed wcala alihi wsaxbi wslam